subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliya v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha augost waa sagaaliyo labaatan sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga internetkana ku leenahay ee v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdiiyo jaamac qabula jaamac
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayno idaacaddeenna saake waxaa ka mid ah guddi xaqiiqa raadaysa oo soo jeediyey in la maxkamadeeyo hoggaanka milatariga ee dalka maynmar guddigaasi waxa uu muddo falanqaynayey ama baarayey arrinta dhabtaha ee meesha ka jirta wuxuuna ugu dambayntii soo saaray in ay ahayd qaxii iyo barakicii iyo dilkii iyo dhibaatadii dadkaas soo gaartay inay ahayd mid dawlad iyo shacaba loo dhan yahay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa dib u habayn lagu sameeyey deegaano ku yaala gobolka washington ee galbeedka maraykanka oo keena in dad soomaaliya ay ku waayaan dhulkii ay ku ganacsanayeen warbixin kaloo iyaduna adhaadee waraysi ku saabsan dib habayn lagu samaynayo shaqaalaha rayidka ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaliya aynu idiin haynaa marka horese warkii caalamka
dalalka maraykanka iyo mexico ayaa gaaray heshiis ganacsi iyadoo cidlo lagaga tegay dalka kanada oo labada dal kula jiray heshiis ay saddexdoodu ku wada jireen oo lagu magacaabo naafta madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan looga dan leeyahay in dib loogu habeeyo laguna beddelo heshiiskii hore ee naafta madaxweyne donald trump ayaa sheegay in heshiiska loo bixin doono heshiiska ganacsi ee maraykanka iyo mexico madaxweynaha ayaa dalka mexico aan ku celiyey madaxweynaha dalka mexico enruaga bena natito ayaa rajo ka muujiyey in heshiiska naafta la cusboonaysiinayo lasii casriyeeyo lana horumariyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagu qaba in heshiiskan oo afar iyo labaatan sano jira uu hadda dhintay
sarkaal sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ayaa diiday qiime inay sameysay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon taasoo sheegaysa in ururka isis uu awood badan ku yeeshay dalalka ciraaq iyo suuriya qiimeynta wasaaradda ayaa lagu sheegay in ururku uu meel wanaagsan ka joogo inuu soo nooleeyo khilaafadii ka burburtay madaxa shaqaaleha ciidanka maraykanka waa marine general joseph danford ayaa ka horyimid qiimeynta ay sameeyeen wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo qaramada midoobay kuwaasoo warbixinno ay soo saareen ku sheegay in ururka isis uu weli haysto dagaalyahanin tiradooda u dhaxayso labaatan kun ilaa iyo labayo soddon kun oo labada dale ciraaq iyo suuriya ku kala sugan xilli ay weliba burburtay khilaafadii uu ururku sheegtay
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa washington guddi ka socda qaramada midoobay oo xaqiiqa raadisa oo golaha ammaanka hortaga ayaa soo jeediyey saraakiisha ugu sarreysa milatariga maynmar iyo kuwa ku dhodhow ee hogaamiyaha ciidanka in baaris lagu sameeyo lana maxkamadeeyo kaalintii ay ku lahaayeen gumaadka loo tirinayay in loo geystay qowmiyadda rohingaha ee muslimka laga tira badan yahay ee dalkaasi haddaba dhibta reer rohinga dalalka ay u qaxeen gaabiska madaxda meymar ee wax ka qabashada arrintan iyo hanjabaadda golaha ammaanka ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay cabdifataax maxamuud muuse oo arrimaha koonfur bari aasiya aqoon u leh cabdifataax waxa uu ku sugan yahay magaalada kualalambuur ee dalka malaysiya bismillahi raxmaan raxiim walaal waxa weeye run ahaantii tirada guud ee maaragtay waddankaasi ka qaxay ama ka baxay myanmar waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad hal milyan sagaal boqol baa inta badan lagu sheegaa oo badidooda iminka ay ku nool yihiin ama ay galeen wadanka bangladesh oo wadankaasi run ahaantii xuduuda leh wadamo badan bay u qaxeen malaysia dad aan boqol iyo konton kun ka yarayn baa soo galay pakistan sidoo kale dad aada u fara badan baa u qaxay laakiin cadada ugu badan ee dadkaas qaxay ee muslimiinta waxa ay galeen oo iminka ay ku nool yihiin wadanka bangladesh oo ay daris yihiin wadanka myanmar waan gartay waa maxay doodda dowladda mayanmar ee keenaysa in dadkan gacan loola tago kadibna ay qaxaan run ahaantii waa arrin muddo dheer soo jirtay oo aan dhihi karno wax hadda bilaabmay maaha dadkan muslimiinta ee rohinyada la yidhaahdo waddankan waxa ay gaar ahaan gobolkan raakhayn ay dhahaan ee dhinaca xeebta galbeed ee waddanka dhaca waxa ay ku noolaayeen muddooyin aada u fara badan dadka qaar waxa ay ku doodaanba inay ahaayeen dalkii dadkii dalka dhulkaas lahaa oo run ahaantii loogu yimi ama gobolkaas in ay saltanada xitaa islaamiga ku lahaayeen xiliyadii maaragtay khaliifadaha islaamigu ay fidayeen oo central asia iyo south asia ay soo ay soo gelayeen waddankaas soo degay oo degan bay ahaayeen waxa ugu badan oo arrintan xurgufteedu ay ka bilaabmatay in aan weligood dadkaas laga dhigin ama aan la siin maaragtay citizenship ama dhalasho inay waddanka u leeyihiin inaanay xuquuqda dadka miinmaariiska ay leeyihiin aanay lahayn in aanay waddanka hanti ama ganacsi ama property aysan ku yeelan karin in aysan xuquuqda aasaasiga ah ee qofka bini-aadanku uu leeyahay ama uu u baahan yahay waddankaasi run ahaantii aysan kulahayn si systematic ahna ay dowladda uga soo horjeeday ayagoo macana uga dhigaya in ay ayagu yihiin dal dad aan dalka u dhalan laakiin kasoo qaxay waddanka bangaladesh oo ay yidhaahdeen waa ay uga soo tilaabeen waddanka taasaana kaliftay in dowladda iyo shacabka oo intooda badan u badan haddaysan wada ahaynba dad maaragtay budhism ah oo aada ugu ad adag diinta maaragtay budhismku ay doonayeen in marnaba aysan ku fidin xaqna aysan ku yeelan waddanka dadkaas ay u dhasheen ee myanmar waan gartay waddankaas waxaa madax ka ah muddana inay waddanku xorriyad hole oo dimuqraadiyad ay ka dhalato u soo halgamaysay haweeneyda la yidhaahdo angsang suji oo iyadu ku guulaysatay abaalmarinta nobelka xilliyadii dambe aad baa loo dhaliilayey mowqifka ay hadda taagan tahay muxuu yahay run ahaantii marka xaqiiqda laga hadlo ansuji oo iyada laftarkeedu maaragtay dhadhamisay ama uu soo waayo aragtay xukunka militariga ee waktiga dabada dheer waddankaasi ka jiray iyo dhibaatadii uu soo gaarsiiyey oo run ahaantii iyadu ku xirnayd oo muddo dheer xabsi ugu jirtay waxa ay ka gaabisay oo inta badan hogaamiyaasha caalamku ay ku dhaliilayaan inay iska dhiga tirtay suuqii loo geysanayay dadka muslimiinta ee rohinyada waxaana xaqiiqa iyada oo maaragtay nobel peace price la siiyey caalamku u aqoonsaday inay ahayd maaragtay qof humanitarianka aada maaragtay ugu dhuundaloosha oo lagu ammaanay ay ugu yaraanba aysan wax ay ka qabatay arrintaas haba yaraatay aysan jirin sidoo kale waxaa yaab leh in ay iminka iyadu tahay madaxa ama maaragtay hogaamiyaha dowladda rayidka ah inkastoo aan odhan karno waddanku weli waxa uu gacanta ugu jiraa oo si xoog leh u maamulaya ciidanka militariga ha yeeshee waa madaxa dowladda weeye maadaama ay qof sharafta iyo cizigaa wada ku lahayd caalamka ay ahay nobel peace price-na ay haysatay waxaa dadka siyaasadda odrosa ay leeyihiin waxaa moodaa si dadban inay ugu taageersan tahay shacabkeedu in ay dhibaatadaa xoog gale oo weligeed adduunka aan ka dhicin loo geysanayo dadkaas muslimiinta ee rohinyada ay raalli ka ahayd marka waxaa moodaa in ay dhaawacday magacii iyo sharaftii ay ku lahayd maaragtay caalamka sidoo kale warbixintan hadda lasoo saaray ee qaramada midoobay guddiga ay u xisaabtay arrintaas ay soo saareen waxaa lagu xusay iyadana in ay maaragtay wax ay ka qabatay haba yaraatay aysan jirin oo xitaa aysan dhaleecayn waxaana ay kusoo gaabsanaysay markasta inay tahay arrin laga badbadinayo oo sida caalamka u sheegayo aysan ahayn qaabkaas bay iyadu inta badan ay u dhegaysay hadalka waan gartay ugu dambayntii waad yaro xustay iminka warbixintan qaramada midoobay lahjadda ku qorani maxay tahay maxaa la fili karaa xilliyada dhow ee soo socda run ahaantii arrintani waxa ay tahay ka dambeysay guddi madax bannaan oo qaramada midoobey arrintaas ay u saartay oo muddo arrintaas soo gorfaynayey oo maadaama ay dowladdan miyanmariisku ama barmiisku ay diideen eedeymaha kaga imaanaya dhanka caalamka ayna ku doodayeen xaqiiqda in la raadiyo guddigaasi waxa uu muddo falanqeynayey ama baarayay arrinta dhabtaa ee meesha ka jirta wuxuuna ugu dambayntii soo saaray in ay ahayd qaxii iyo barakicii iyo dilkii iyo dhibaatadii dadkaas soo gaartay inay ahayd mid dawlad iyo shacaba loo dhan yahay si gaara waxay warbixintu farta ugu fiiqaysaa in ciidanka militarigu gaar ahaan madaxda sarsare ee otaliyaasha maaragtay militariga ee maynmar ay ku jiraan ay arrintaasi si toosa iyo si dadbanba ay ugu jireen raallina ka ahaayeen qaybo kamid a bara arrimahaas maaragtay dilalkaas dhacay iyo kufsiga iyo qaxa dhacayna ay ayagu si toosaba maaragtay u amreen waxa ay warbixintu codsanaysaa in dadkaas maaragtay cadaaladda la geeyo oo dhibaatooyinkii iyo wixii halkaas ay ka geysteen laga jaasamariyo waxaa haddaba xusid muran in haddiiba warbixintaas oo qaramada midoobay security councilkuna uu ka faraystay xalay oo arrintaa falanqeeyey ay noqoto in maaragtay ay qaramada midoobay tallaabo ka qaadato cidda rasmigaa ee arrintaas maaragtay in ay maxkamadayso ama u xil saaran ee dhanka qaramada midoobay u xil saaran waa hay-addan la yidhahdo i c i c c waxaa haddaba xusid mudan in aanay myanmar xubinka ahayn maaragtay hay-addaas qaramada midoobay sidaa daraaddeed waxa ay noqon kartaa in qaramada midoobay ay guddi madax banaan ay maxkamad madax banaan oo arrintaasi maaragtay maxkamadaysa oo dadkaas ay ciidamadu ku jiraan oo iminka maaragtay xayiraada ay dalbatay guddigana ay ka dalbadeen in maaragtay lagu soo rogo lana jaaso mariyo oo wixii ay galeen laga jaaso mariyo ay noqoto in lagu qaado maxkamadooda kaasina waxa uu ahaa cabdifitaax maxamuud muuse oo arrimaha koonfur bari ee aasiya ka faallooda isaga oo kala mambuur dalka maleeshiya ku suganna waxa uu u warramayey wariyahagaga maxamed cabdisandheere
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin balkaad kala socotaan barnaamijyadaasina waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington magaalada seattle oo ka tirsan gobolka washington ee galbeedka maraykanka ayaa laba degmo oo ku yaala kuwaasoo lagu kala magacaabo takwila iyo seatag ay lagu wadaa qorsho lagu xidhayo laba suuq oo ay soomaalidu ku ganacsanaysay xidhitaanka suuqa takwila waa lagu heshiiyey waxaana la filayaa in dhammaad in dukaamadii ku yaalay dhammaadka sanadkan laga baxo balse suuqa ku yaala deegaanka seateg ayaanan isaga weli la isla meel dhigin soomaalida ku ganacsataana ay ku dadaalayaan inay badbaadiyaan wariyahena jaamac buulla jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya laba ka mida suuqyada soomaalida ee gobolka washington oo dhaca galbeedka maraykanka ayaa waxaa ku socday olole ka dhana mana ahayn wax iyaga ku gaarahe deegaanada ay ku yaalaan ayaa dib u dhis lagu samaynayey degmada tugwila waxaa ku yaalay suuq yar oo ay dukaamo kooban ku yaalaan go'aan ayaa laga gaaray in dhulka uu suuqaasi ku yaallo la dumiyo dadka hantida ku lehna ay degmadu magdhow siiso hase ahaatee suuqa weyn ee soomaalida seataag ayaa waxaa weli ka socda hardanka dowladda hoose iyo dadka hantida ku leh cali cilmi cabdi dheel waxa uu ka mid yahay dadka ganacsiga ku leh waana mid ka mida dadka hogaaminaya ololaha la doonayo in suuqa lagu badbaadsho waxa uu sharaxayaa suuqa iyo ganacsiga uu ku leeyahay isagu walaalow suuqan waa suuq aada u weyn weeye run ahaanti kuma sheegi karo cabirkiisa laakiinse annaga qolay qaybtaan uga jirno waa twenty four thousand square foot baan uga jirnaa qaybta annaga uga jirna waxaa ka mida dukaan hebxaal ah qayb grosheriga ah qayb furnitur ah qayb restauranti ah qayb oo an maaragtay body hall ah oo maaragtay body hall ama conference hall aba dheh xafadaha lagu qabto waana weyn yahay waa building aada u weyn waaye golaan waxaa ku taala lixdan business baa ku taala cali cilmi cabdidheel waxa aan weydiiyey waxa ay dowladda hoose u doonaysa inay suuqan xirto iyo dumintiisaba horta bildinkan inta dadkan ay degan yihiin over two twenty years waaye waxayna ku taallaa hab yani hab si hab area ku taal meesha soomaalida ugu badanta xaafad soomaalida ugu badanta ay ku taallaa oo sitag iyo takwiil ah run ahaantiina takwiilana dukaamakooda ku yaala iyagana sidoo kale waaba waa lagu kala baxo waa la dumiyey haddana qoryaha bilanka iyo bilanka ugu dambeeyu ka mid yahay orabtusatigo inay mataqaana ay ku samayso displacement dadka degan oo ay mataqaana redevelopment ku samayso waxa la yidhaahdo marka waxaan is leeyahay area yani waxaa laga furay waxaa ku yaala light rail ama train stationa laga furay maadaama magaaladiin aaday u kobacday oo kabaniyo waaweyn ay yimaadeen areadan waxaa yani satigo waxay rabtaa inay mataqaana dadkan danyarta ay ka saarto ama ay ama qaxootiga ama danyarta sideeda ahaanba oo ay kaminiyo waaweyn keento meesha sida uu sheegay cali deegaanka ayaa dib u dhis lagu samaynayaa maadaama ay kobacday tirada dadka iyo dhaqaalahaba haddaba waa maxay waxa ay rabaan inay madaxda qorshahan wata ay ku qanciyaan walaalow waxaa weeye annaga horta areadan aan degannahay waxaa weeye boqolkiiba lixdan waxa weeye waa east african iyo muslim community ayaa degan marka bilinka iyaga bilin waxaa weeye yani intaasoo qof oo maaragtay half the population ah ayuu bilinka iyagu mataqaana ka adeegtaan marka ka shobgaraystaan haween mar walba international market weeyo communityga dhan ayaan seefgaraynaa keliya meeshaan ku yaalla waxaan nahay meel walba looga yimaado yani unique business baan nahay muslimka iyo xalaalkii iyo makhaayadihii iyo dharkii muslimka america aan laga heli karinin yacni ayaa ku yaala cityguna lacag badan ayay ka heleen inay kobciyaan international market gobolka washington state lacag kaga qaateen marka waxaan ku doodana waxa weeye in mataqaana businesskii dadkii loo kobciyo citigu noola shaqaysa maadaama citigu uu dadweynaha uu mataqaana u shaqeeyo oo lagana aana horumarinin big corporations guud ahaan maxaa u asal ah in maamulada dowladda hoose ay beddelaan nooca ay deegaan ka mid a dhulkoodu u asteeyeen kal hore tusaale ahaan haddii ay meeshu ahayd goob deegaan in ay u beddelaan ganacsi ama cagsigeedaba cabdiqaadir aadan jengeli waxaa horey u ahaan jiray madaxii bangiga horumarinta ee soomaaliya markii uu siyaatal degayna dhowr iyo labaatan sano ka hor waxa uu ka mid ahaa soomaalidii ganacsiga ka furatay isaga ayaan weydiiyey aragtida dowladda hoose ee arrintan go'aamada mar walba waxaa lagu bekereeyaa ama dhaqaalaha ama infrastructureka sida ay magaaladu u fidayso amaba sida looga bedelayo bilicda magaalada ama haddii aan ka soo qaado hadda arrintan aad warsatay oo goonida ku ah sitak iyo iyo takwila oo areada hadda soomaalidu xoogga uga ganacsato waxaa jirta magaalada dariiq dheer oo la yidhaaho m l k ama martin luther king way dariiqaas waxaa laga burburiyey guryo badan iyo dhul badan markii la dhisahayey oo train baa lasoo marinahayay oo waddo yar bay awal ahaydee waddadiina waa la ballaariyey dhulkii u dhowaa oo dhan oo geesaha kaxigay oo dhanna waa la burbur markii la burburiyey guryo cusub baa laga dhisay meesha soomaalidu hadda ugu badan tahay ee siyaaqal iyo eriyadeeda meesha ugu badan oo soomaalidu degan tahay waa guryihii la jejebiyey oo guryo cusub laga dhisay oo aad iyo aad u wada qurux badan ergada ganacsatada soomaalida ee siyaatal waa ay la kulmeen degmada tagwila waxaana loo sheegay inay ka soo qaybgeli karaan tartanka iibinta suuqa oo haddii ay doonayaan ay gataan dhulka iyo daartaba waxa ay u diyaargaroobayaan inay jimcahan geeyaan qorshahooda cabdiqaadir jeengeli ayaa tilmaan ka bixinaya in dhacdooyinka noocaana oo kale ay fursad u heli karaan dadka dhulka ama hantida iska leh si ay uga hortagaan isbeddelka ay degmo qorshaynaysa inay samayso ma u malaynayo in adow halkaa uga furnaan karo waayo adigu qof walba waa jecel yahay ama gurigiisii ama maxaa leeya meeshuu dukaanka ku haystay ama makhaayadda ku haystay inay usii jirto oo u furnaato laakiin waxaa ka weyn plaanka dadka magaalada madaxda u ah ama dhinac dhaqaale ka fiirinaya ama dhinac social ka fiirinaya ama dhinaca infrastructureka marahaya magaalada dadaalka ay ganacsatadu wadaan waxaa ugu yaraan dhalin karaa in ay soomaalidu hesho magdhowgii ay xaqa u lahaayeen
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac bulo jaamac warbixintaasi nala socodsiinaya lagad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington
aroortuu bandhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa ku guda jirta dib u habeyn lagu samaynayo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda haddaba halkee ayay wax marayaan wariyaha v o eda ee magaalada nairobi ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdiweli xasan maxamed oo dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayidka ah bismillahi raxmaan raxiim riyaasiin ise wardheere waa mahadsan tahay sidaad la socoto guddiga shaqaalaha rayidka dowladda ee federaalk soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho wuxuu ku howlan yahay arrimaha dib u habaynta shaqaalaha rayidka dowladda iyo casriyaynta hay-adaha dowladda maadaama dalkeenna uu burburay wakhti dheerna uu ku jiray burbur waxaa sidoo kale la burburay dhammaan hay-adihii dowladda hadday ahaan lahayd qaabkii shuruucda hadday ahaan lahayd qaabkii siyaasadaha hadday ahaan lahayd qaabkii maamulka iyo weliba maskaxdii shaqaalaha oo dhan oo burburtay nasiib wanaag dib ayaa loo yarleelay haddana waxaa socota dib u habaynta iyo casriyaynta wixii la sameeyey maadaama hadda wixii ay taagan yihiin oo la sameeyey maxay tahay markaa cabdiweliyow caqabadaha ugu waaweyn oo idin haysta maadaama in muddo ah ay soo socdeen dib oo habaynta balse aanay weli eerigelin runtii caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la taaban karo waxaa ka mid ah ayadoo dalka ay ku yaryihiin horta dadkii aqoon-yahanka ahaa maadaama dal kasta horumarkiisu ay saldhigu yihiin dadkii aqoonta lahaa oo waayo aragga ahaa oo waxaan macnaha dowladnimada aad u yaqaanay ay dalkii ku yaryihiin haddana saasoo tahay dhallinyaro wax baratay oo aad u fircoon oo dalka gudihiisa runtii aad wax ugu baratay oo u ooman inay shaqeeyaan haddana shaqadii gacanta ku jira ayaa jooga hase yeeshee waxaa jira caqabado badan sida midda koowaad xagga amniga oo aad la socoto dalkeennu inuu la daaldhacayo amni darro dhinaca dhicaabo badan ku saabsan caqabadda kale waxay noqon kartaa ha-adihii dowladda meelihii ay ku shaqayn jireen oo intii badnayd ay burbursan yihiin meelo badanna aysan weli macnaha helin dayactir sidaa darteedna hay-ado badanoo dowladda ay ku shaqaynayaan meelo kooban oo aan ku habboonayn nidaamka iyo bey'adda shaqada iyo weliba shaqaalihii dowladda ee hawsha qaban lahaa oo dhinaca tababarka iyo dhinaca mataqaanaa muxuu ahaa aaladihii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkay ku shaqayn lahaayeen iyo weliba nidaamkii iyo siyaasadihii iyo shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen oo ayadan maqan sidaas darteed xaalad waxay ku shaqaynayaan caqabadaha noocaas ay ku dhex shaqeeyaan iyo weliba iyada u dheer tahay duruufo dhaqaale oo dalka ka jirta xagga shaqa qorista waxaad moodaa in ay tirada dhallinyarada shaqada doonaysa ama dadka shaqada doonaya ay sii badanayaan see lagu xallin karaa markan dadkan faraha badan ee qurbaha hadda sii doonaya ama tahriibka aadaya si shaqa lagu siiya yaase gacan idinka siiya mashruucan
waa mahadsan tahay horta mashruucan waxaa gacan ka geysta bulshada caalamka ayaa gacan naga siisa inkasta oo sidii la rabay aysan u howlgelin oo xoogaa yaroo jiitana uu ku jiro dowladda soomaaliyeedna waa dadaalaysaa inkastoo ayadana sidii la rabay aysan u soo jiidanin xagga hoggaanka marka la yidhaahdo aysan aad xagga dib u habaynta aysan ugu soo jeedinin haddana waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhallinyaradan tahriibkii hadda wuu yaraaday saad la socoto shaqa qorista ka siiya waxaa ka mid a annagu waxaanu ku shaqaynaa nidaam tijaaba oo hadda hirgalay oo casri ah oo ah qofku inuu shaqadii soo dalbado si tartan furan ah uu ku soo dalbado ayadoo qof walba shaqadii u siman yahay qofkii u qalmana la qaato ayadoon loo eegaynin qabiil ayadoon loo eegaynin mataqaanaa muxuu ahay iyo wax la mid ah ayadoon loo eegaynin waxaa dhici karta mararka qaarkood saddex shaqo in ay saddex qof oo ama isku qoys ah ama amaba hadday rabaan walaalo noqon kara ay ku guulaystaan waa marka ugu horreysa soomaaliya ka dhacdo dad badan baa lagu shaqaalaysiiyey oo ilaa hadda laba boqol kor u dhaafay oo agaasimayaal madax qaybeedyo saraakiil howlwadeenno isku jira oo kulligii waa jaamiciyiina oo dalka ku bartay iyo dibaddiisaba sidaas ayna ku soo baxeen ugu dambaynta barnaamijkan hadda dib u habaynta shaqaalaha muxuu saamayn ku yeelan karaa shaqaalihii faraha badnaa ee la qoray ee laga yaabo inaanay miisaaniyad iyo hay-adaha idin taageerayaan ay dhaqaale u heli karin runtii saamaynta uu ku yeelanaya waa saamayn ah positive oo ah shaqaalihii markii la ogaado caqabadaha haysta dhibaatooyinka dhinaca kasta ka haysta tababaradooda xagga mataqaanaa qalabka xagga mataqaanaa meesha ay ku shaqaynayaan markii la ogaado waxaa loo dejinayaa siyaasad ah tababaro baa la siinaya aqoontooda kor loo qaadayaa qof shaqadiisa la taabanaya ma jiro bal asaga ayaa waxaa loo samaynayaa waxyaabihii macnaha u fududayn lahaa inuu noqdo shaqaale dowladeed ah qiimo leh hadday noqon lahayd waxaa loo diyaarinaya howlgabnimadiisa hadday noqon lahayd xuquuqdii kale uu lahaan lahaa hadday noqon lahayd guryeyn hadday noqon lahayd gaadiid hadday noqon lahayd mataqaanaa bey-addu ku shaqayn lahaa hadday noqon lahayd mushaaraadkii oo loo kordhiyo hadday noqon lahayd aqoonta kor loo qaado kulligood waxyaabahaas o dhan reformka wuxuu keenaya waxyaabahaasoo dhan in macnaha loo diyaariyo ayuu keenaya
waa tahay dhegeystayaal waxaa waraysigaasi uu cabdiweli xasan maxamed oo dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha habeynta shaqaalaha rayidka ah ayaa waxa uu siiyey wariyahayaga magaalada nairobi haddana aan ka codsado maxamed cabdisan dheere in uu na siiyo ama noogu celiyo qodobadii warka ugu doorka runaa mid ka mid ah mahadsanid jaamac sarkaal sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ayaa diiday qiimeyn ay samaysay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon taasoo sheegaysa in ururka isis uu awood badan ku yeeshay dalalka ciraaq iyo suuriya qiimeynta wasaaradda ayaa lagu sheegay in ururku meel wanaagsan ka joogo inuu soo nooleeyo khilaafadii ka burburtay madaxa shaqaalaha ciidanka maraykanka marine general joseph danford ayaa ka horyimid qiimeyntaasi taasoo ay sameeyeen wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo qaramada midoobay kuwaasoo warbixintooda ku sheegay in ururka isis uu weli haysto dagaalyahanina tiradooda u dhexaysa labaatan kun ilaa iyo labayo soddon kun oo labada dale ciraaq iyo suuriya ku kala sugan xilli weliba ay burburtay khilaafadii uu ururkaasi sheegtay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay maxmed dhegeystayaal aanu jalleecna dhankii heesaha cabdinaasir macalin caydiid iyo saare axmed jaamac allaha u naxariista labadaba dhegeysi haboon
laba goortood helay duulku liqay xariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay olama ubaaxiyo isku laray calintii degleeganayaan olama ubaaxiyo isku laray calintii degleeganayaan saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugale labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugale labqabuujiya محاكا لله يا عشاق علالني محاكا لله يا عشاق علالني
waayahay heestaasi fanaaniinta laaw naxariistee zaar axmed iyo cabdinaasir macalin waxay gebagebo u tahay idaacaddayadii subaxnimo id haddii la idhahdana mar kalena maanta dib u kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi jaac buulle jaamac iyo bashiir abikar oo idinkaga tegaya sidaasiyo subax wanaagsan
waxab lagu abuuro caashaqa aan la dhabtay adna hool siiso farxad lagu abuuro caashaqa caashaqa aan la dhabtay adna hool siiso ukayladin